halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka koob iyo soddonka mitrban iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggana internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce shanta bisha oktoobar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dilal kale oo xalay ka dhacay dalka koonfur afrika faahfaahin ayaanu idinkaga haynaa midna wuxuu ku jira meesha lacagta lagu qaado oo tiilka midna dukaanka ayuu dhex taagnaay dabadeedna kii tiilka ku jiray baa horta la toogtay dabadeedna midkii oo dukaanka dhex taagnaay bay haddana ay toogteenay diyen sidaas buu marka labada oo labada qofood bay caawa u geeriyooday waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hay-adda f b i-da ee dalkan maraykanka oo soo gebagabaysay baadhitaan lagu samaynaya xaakim madaxweyne trump uu doonayo inuu ku biiro sagaalka garsoore ee ugu sarreeya waddankan maraykanka waxaad kaloo maqli doontaan xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
garsoore ayaa dalkan maraykanka amray in la joojiyo amar ka soo baxay maamulka madaxweyne trump oo soo afjarayay in dad gaadhaya saddex boqol oo qof oo ka kala socda waddamada haiti sudan nicaragua iyo el salvador inay waddankan ay ku sii noolaan karaan ama kasii shaqaysan karaan sharciga ilaalinta kumeel gaarka ah ee loo yaqaano t b s oo la siiyo muhaajiriinta ayaa u ogolaada dadka ka yimid waddamada amnigooda aan wanaagsanayn iyo waddamada ay ka jiraan masiibooyinku inay waddanka kusii nagaadaan hase yeeshee markii sharcigaasi la laalo sida uu sameeyey maamulka madaxweyne trump waxaa halis ugu jira in dalkaasi laga tarxiilo in dadkaasi laga tarxiilo dalkan hay-adda laakeyrta cas ee adduunka ayaa si weyn u soo dhoweysay go-aankaasi xaakimka ayaa wuxuu sheegay in xukuumadda madaxweyne trump aysan u cuskanin tallaabadaasi arrin la xiriirta siyaasadda arrimaha dibadda iyo mid amni toona gobolka ku yaala bartamaha indoneeshiya ee sulaweysi ayaa waxaa ka bilowday in ay dib u qaadaan tallaabooyinkii ugu horreysay ee lagu hagaajinayo ayna kasoo kabanaysay dhowaantan burburkii lixaad kale ay soo gaaray kadib markii asbuucii hore uu burburiyo dhulgariir xoogan oo ay la socotay duufaanta sunaamida taasoo dishay ku dhowaad kun iyo shan boqol oo dad ah qayba ka mid ah baalow waxaa la soo celiyey korontada magaalada oo leh qiyaastii saddex boqol iyo toddobaatan kun oo dad deegaanka ah ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay duufaanta dukaamadii ayaase dib loo furay waxaana ay soo noqday khadadkii teleefoonada xirnaa waxaana la filayaa inay bilaabato diyaaradii duulimaada ugu horreysay ee kuwa yaryar ah oo ka howlgeli doona eeraboodka burburka uu soo gaaray iyadoo ay imaan doonaan hay-adaha gargaarka si tartiib tartiiba sulawesi ayaa haddana waxaa madaxdu ay bilaabeen inay isu taagaan wax ka qabashada amniga meelo sidaasi aan u badnayn oo laga soo sheegaya inay ka jirto bililoqo waxaa kaloo mas-uuliyiinta ay sheegeen khamiistii in ku dhowaad kun iyo shan boqol iyo konton iyo sideed qof ay dhimashada gaaraysa halka toddobaatan kun oo dad ahna ay barakaceen
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america hay-adda f b i da dalkan maraykanka ayaa soo gebagabaysay baadhitaan ay ku samaysay garsooraha bret kavana oo madaxweynaha maraykanka donald trump uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee dalkan warbixintan ayaa kadib markii ay akhriyeen sanataradu ay oo iyagu garsoorayaasha ansixiya waxay uga hadleen siyaabo kala duwan iyadoo xubnaha jamhuuriyiintu ay sheegeen inaysan ku jirin cadeymo muujinaya dhaqamo xun oo uu sameeyey bret kavana oo horey haweeneyda lagu magacaabo christine balasi ford ay ku eedeysay inuu xadgudub kula kacay in ka badan soddon sano ka hor xubnaha dimuqraadiga ayaa iyagu sheegeen warbixintan ay tahay mid aan dhammaystirnayn waxayna sheegeen in f b i da hawsheedii la xadiday waxaa la filayaa in codka aqalka sanadka loo qaado kavana waxaana uu ku gudbi karaa codkaasi haddii ay taageeraan dhammaan xubnaha jamhuuriga ama koob iyo toban cod oo ka tirsan aqalka sanadka wararkii ugu dambeeyey amuurtan waxaa warbixinta nooga diyaarisay sahre cabdi axmed qaadigan ay haraysay baryahanba dacwad iyo eedeemo fal anshax xumo ah oo uu kula kacay haweeney ayaa xalay laday hurdada markii ugu horreysay muddo toddobaad a kadib markii ay soo baxday baaritaanadii ay waday hay-adda f b i da natiijadeeda oo ay tahay sida la sheegay inta lasii ogaaday ilaa iyo haatan in wax dembi ah oo la xiriira fal anshax xumo uusan geysanin inkastoo ay jiraan senators ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo aanan codkooda weli la saadaalin karin haddana waxaa lasii saadaalinayaa in xubnaha jamhuuriga intooda badan ay u codayn doonaan qaadigan inuu gudbo magacaabista qaadigan maxkamadda sare loo wado brad cavana ayaa waxaa la filayaa in uu si buuxdo kursiga maxkamadda ee bannaan uu u buuxin doono marka codka ugu dambeeya loo qaado maalinta sabtida ah ee berri ah markaasi oo si rasmi ah f b i da qudheeda ay u faahfaahin doonto natiijada baaritaanadii muddada ay soo waday sharci yaqaan amiin haaruun waxa uu ku sugan yahay magaalada minneapolis waa sida ay sheegeen xubno ka tirsan golaha sanad aqalkan golaha sanadka ee dalkan maraykanka gaar ahaana xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa soo jeediyay maanta in aan baaritaankii dheeraadka ahaa ee loo igmaday hay-adda f b i da bilowgii isbuucan in aysan waxba dheeraada kusoo helin laakiin waa waa sheegasho ay ka timidoon xubno ka mid a aqalka sanadka gaar ahaana xubnaha xisbiga jamhuuriga ku dhowaad afar senator oo muhiim ah ayaa ilaa iyo haatan codkooda la ogeen halka uu aadi doono waxaana ku socdo shukaansi ah in ay raacaan xubnaha aanan kasoo horjeedin magacaabista cavana ee xisbiga jamhuuriga xisbiga dimuqraadiga ayaa qudhooda waxa ay ku doodayaan xisbiga dimuqraadiga waxay leeyihiin baaritaankii sidii la rabay uma dhicin dad badan lama wareysanin shaksiyaad badan oo macluumaad ka hayay eedeymaha loo soo jeedinayay judge cavano lama wareysan lamana soo bandhigin marka halkaas ayay hadda mareysaa xaalku maanta ayuuna soo baxay reportigii iyo maaragtay qoraalkii iyo warbixintii hay-adda f b i da loo diray bilowgii isbuucan warbixinta hay-adda f b i da muddada ay kasoo shaqaynaysa ilaa iyo haatan si rasmi ah looma wada ogo laakiinse xubnaha xisbiga jamhuuriga kuwooda ugu cadcad ayaa durbaba waxa ay bilaabeen ilaa xalay ilaa shalay galab in si dhaqso ah loo qaado codka si markaasi loo dhaqangeliyo brad cavana inuu noqdo mid ka mid a qaadiyada maxkamadda sare haddaba cod inteleg ayay u baahan yihiin jamhuuriga si uu ugu guulaysto booskan master cavana waxaa su-aashaasi mar kale weydiiyey sharci yaqaan amin maxkamadda dalka ugu sarreysa dastuuriga ah ee sagaalka xubnood ah waxaa soo magacaabo madaxweynaha madaxweynuhu markuu soo magacaabo waa in golaha sanadka ee dalka maraykanka oo ka kooban boqol xubnood inay ansixiyaan waay waxaa loo baahanya in lagu ansixiyo konton iyo kow xubnood in lagu ansixiyo ama tiro isdheer oo hal isdheer hal isku dheer haddii aysan boqolku wada joogin marka maadaama hadda boqolkii senatarba ay joogaan laakiin labada xisbi ay u kala haystaan xisbiga jamhuuriga inuu haysto konton iyo kow xisbiga dimuqraadigu inay haystaan afartan iyo sagaal weli waxaa jira senataro aan codkoodii meel saarnayn oo labada xisbiba ku jira gaar ahaana xisbiga jamhuuriga oo ilaa saddex senatar ana codkoodu uusan caddayn taas ayaa keentay in ay codsadaan bilowgii wiigan isaga uu horkacayay senataradaasi senatarka laga soo doortay arizona jeff flake in hal isbuuc dib loo dhigo baaritaan dheeraadana lagu sameeyo arrintan tiina hadda way soo baxday senatorska ugu cadcad xisbiga dimuqraadiga qudhooda ayaa arrinkan waxa ay ku noqotay leeb horle waxaana qaarkood ay sheegeen warbaahinta ayagoo la hadlay in arrinkan lagu degdegay cabsina ay ka qabaan in markii horeba hay-adda f b i da laga daboolay inay hesho xaqiiqooyin dhab ah oo badan waxaa jiray mudaaharaadyo hor harqiyey xafiisyada dowladda shalay ilaa iyo xalay kuwaas ay hormuud u ahaayeen dad caanka ah gudaha dalkan maraykanka iyo kuwa u dooda xuquuqda dumarka ilaa iyo haatan ma jirto xubno ka mida golaha sanadka oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo ayagu soo gudbiyey in aysan waxba ka qabin magacaabista iyo sidoo kale inuu ceebka saliin uu noqdo qaadigan brad cavana waxaana sidoo kaleeto dhanka jamhuuriga saddex xubnood oo muhiim ah la sheegay in ilaa iyo haatan aan la ogeyn codkooda halka uu jiro mahadsanid saare cabdi axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii ku saabsanayd arrinta laysku khilaafsan yahay ee magacaabista garsoorahaasi lagu magacaabo bred cavana
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan washington tuulada shishanguvo oo iyadu u dhow britoria ayaa waxaa lagu soo waramayaa in xalay toogasho lagu dilay laba dhalinyaro soomaali ah oo dukaamo halkaasi ku iibsanayay isla dukaanka xalay uu ka dhacay dilka ayaa maalmo ka horna lagu dhaawacay labo kale oo dhallinyaro ah booliiska dalkaasi ayaa ilaa iyo haatan cidna aanan u qabanin dilka weriyaha haddaba wararka arrintaasi ku saabsan waa dilkaasi haruun macruuf ayaa waxa uu ka wareystay xasan cali qanyare oo ka mid ah ganacsatada dalkaasi aqoonna u leh dhallinyarada la laayay oo da-doodu uu ku sheegay saddex iyo labaatan sano jir ilaa iyo soddon sano jir tuugo burcada waa laba wiil soo weerartay labadii wiilna de midna wuxuu ku jira meesha lacagta lagu qaado oo tiilka midna dukaanka ayuu dhex taagnaay dabadeedna kii tiilka ku jiray baa horta la toogtay dabadeedna midkii oo dukaanka dhex taagnaayba haddana ay toogteenay diyen sidaas buu marka labada oo labada qofood bay caawa u geeriyeeday marka ma bastooladay wateen mise qoryo kaloo fudud biskooladay wateen wiilasha dukaanka gadayey bal wax iiga sheeg dukaanka iyo xilliga lasoo weeraray wiilasha dukaanka la gadaya magacyadii haddaan kuu sheego mid waxaa la yidhaahdaa muumin xuseen wehliye midna waxaa la dhahaa aways sheekh cali abaarihii markay ahayd sideedii habeennimo ayay tuugadan ay soo weerareen timeka ay joogeen tuugada ay meesha ku sugnaayeen ay labada qofood ay kala dilaan shan daqiiqa ilaa lix daqiiqa camal ay ahayd shan ilaa lix daqiiqo labada qofay dileen kabacdi wax miyay dhaceen mise way carareen wallahi anaga hadda markaa meeshii aan markii hore go-ayn maanan joogin goobjoogka maayn aragtay markii meeshii aan la xiriirnay sidii wax u dhaceen aan wareysanay wax naloo sheegay inay wiilashan dileen dabadeedna ma aragtay dukaankii gudaha ugu dhaceen wixii yaalana ay qaateen sidaas baa naloo sheegay marka dukaankanne wiiggii horena laba wiilaa lagu dhaawacay isla dukaankan labada wiil lagu dilay laba kalaa lagu dhaawacay toddobaadkii hore sidaas miya haa see wax u dhaceen dhacdadaa horena dhacdada horena labada wiil waa lasoo weeraray sidaan camalay wax u dhaceen marka ilaahay amarkiisa markaas dhaawacday ugu tageen bisbitaalkayna hadda ku jiraan labadii wiil bisbitaal ku jiraa midna koomo ku jiraa midka kalena xoogaa waa iska yaro fiican yahay marka iyagana miyaa la rasaaseeyey ayagana sidaas oo kale intaa loo rasaasiyey waa gartay marka booliiska ma lala xiriiray labada dhacdo iyo dadka geystay miyay isku xiran tahay arrintu booliiska waa lala xiriiray dhacdadii hore waad garo kartaa wadankan waktigii soomaalida soo galeen ilaa hadda ay dhacdooyin kala duwan ay maaragtay ay ka dhacaan maalin kasta habeen kasta saacad walba ay ka dhacaan booliiska markii lala xiriiro ay waa imaanayaan waxbay qorqorayaan iska tegayaan anagaa soo laabanayna ay leeyihiin tuug lasoo qabtay oo meel la keenay oo laleeyahan qof hebel u dilo ama qof hebel u dhaawacayna dee weli maanan arkin kuwii hore wiigii horena saas bay maaragtay wax u qorqorteen u tageen awadana sidoo kale int intay imaadeen bay ayagana sidii wax u qorqorteen anagu wadanka on kolley taba oon soomaalidu un waa dhimasho joog oon ama dhaawaco joog leh labadaas leh wax kale meeshaan kama jiraan marka wax cadaalada meeshaan kama jirto dadkan ma waxaad ku qiyaasteenun inay tuugo ahaayeen mise dad nacayb iyo ganacsi nacaybna waa ku jiray yaw hadda dukaankan dhacdada hadda siday u dhacday lama dhihi karo waa tuugo waxaa la dhihi karaa waa dukaan oo laga soo shaqeeyey ama maaragtay ganacsato kale oo ajaanida ha ka shaqayso ama siyaabo kale ha loo soo because dukaan wiig ka hor rag lagu dhaawacay haddana in lasoo laabto cawado abaarihi sideedi markeeda in laba kale lagu dilo south africa aad bay u yaraa jirta laakiinse qisadan waa qisadii oo one week two week gudahooda isku xigta ee dhacday oon arkay aniga dukaanka maxaa lagu iibiyaa dukaan intee leeg wey dukaanka waxaa lagu iibiyaa glosary alaabtan glosaryga ayaa lagu iibiyaa oo sida soomaalida u taqaano bagaashka iyo raashinka oo cuntada la cuno oo sida maaragtay cotomatiska sida maaragtay oo alaabtan la dhaho shopping labadaas qaybood baa lagu iibiyaa alaabtan oo la cuno iyo oo raashinka iyo kareemada iyo waxyaalaha la marsado dilkan markuu dhacay ma isku timaadeen qorshihiina muxuu yahay hadday tahay duugtooda hadday tahay is-abaabulkiina qorshihiina muxuu yahay jimcaha iyo sabtida no abaabul waa socdaa sida maaragtay lagu yaqaano soomaalida wadankan joogto way isku gurmadaan duugta waa laisla duugaa laguma kala tago marka kolley taba oon sida hadda hadda waktiga aan kula hadlayo ayaa la qaaday meydkii isbitaalka bay la aadeen baaritaan ay waxbay ku samaynayaan berri waktiyada dambo ay maaragtay ay soo diidi adiga oon khudbada ka hor bay soo diidayaan sida aan damacsanna hadda aan rajaynaynane in aan bacdulqudbo jinaase lagu dukado aan soo duugno sidii soomaalida ay dhaqankeeda u ahaa iyo isku duubnidooda u ahayna uu dhici doona insha alla sidaas baa rajaynayna
xasan cali qanyare oo ka mid a ganacsatada dalka koonfur afrika oo ka warramaya laba wiil oo dhalinyaro ah oo lagu dhex dilay dukaankii ay iibsanayeen ayuu kaasi ahaa haaruun macruuf ayuuna qadka telefoonka ugu warramayay bretoria
bisha oktoobar sanad walba gobolka ontario dalka kanada waxaa loo asteeyey oo baarlamaanka gobolkaasi ansixiyeen inay noqoto bisha muslimiinta haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrinta ka waraystay xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario lagana soo doorto xaafadda york south weston oo ay degan tahay soomaali badan ugu horreyna waxa uu weydiiyey goorta la dhaqangeliyey in bishan oktoobar loo aqoonsado bisha muslimiinta bishan si aad la socotaba waa bisha loo dabaaldego gobolkan ontario taa taariikhda dhaqan diimeedka iyo dhaqanka dadka muslimiinta degan gobolka ontario waxayna sharci noqotay laba kun iyo lix iyo tobankii markii xildhibaano ka tirsan xisbigayga new democratic partyga ama n d p da oo ay kamid tahay maaragtay teresa armstrong oo laga soo doorto magaalada london ontario iyo maaragtay hogaamiyahayga andrew horvat in maaragtay bishaas loo aqoonsado bisha muslimiinta marka dabaaldeg ballaaran oo diinta iyo dhaqanka iyo taariikhda iyo dhaqan dhaqaalaha iyo maaragtay ayaa maaragtay bishan oo dhan loo dabaaldegi doonaa sidaad sheegtay xisbigiina ayaa arrinkan u ololeeyey in bishan octoobar loo aqoonsado bisha muslimiinta gobolkan ontario maxay ahayd ujeedka ka dambeysay ee aad ka damacsaneedeen oo aad u ololeynayseen in bishan ay noqoto bisha muslimiinta waxa weeyaan siaad la socotid waxaa soo batay in daweydba nacaybka iyo cunsurinimada iyo isirtikoorka ku salaysan diimaha dhaqanka iyo midabka marka haddii markaa aanu ka hortagno arrimaha noocaas oo kale ah waxaa lagaga hortegi karayaa in muslimiinta ay helaan maalmi maalmo iyo bil dhan ay u dabaldegaan dhaqankooda diintooda iyo taariikhdooda iyo waxyaabihii faraha badnaa ee muslimiinta adduunka ay kusoo kordhiyeen si dadku ay u bartaan iskuullada xaafadaha masaajidada deriska dadka markaa ay maaragtay deriskooda ay la sheergareeyaan dadka kale ee dhaqamada kale iyo diimada kale iyo midabka kale ana ay ku marti qaadaan dhaqankooda diintooda iyo maaragtay taariikhdooda taasna waxa ay keenaysaa marka cunsurinimada midabta koorka ku salaysan diinta dhaqanka iyo midabka inay maaragtay soo afjaranto faysal waxaad iiga warantaa marka adigu laftaada khudbadaad ka jeedisay aqalka baarlamaanka ee queens park waxaad ka hadashay bishan bal dhegeystayaasha waxaad u sharaxdaa khudbadaada baarlamanka aad ka horjeedisay waxay ku saabsanayd khudbadeedu waxay ku salaysnayn in dadka aanu maaragtay ku dhiirigelino inay maaragtay ka qayb qaataan xafladaha ka dhacaya xaafadahooda xildhibaanada kale ee baarlamaanka igala tirsan iyo in magaranaysa ay muslimiinta laftigoodana ay marti qaadaan soona dhoweeyaan qoomiyadaha kale lana dabaaldegaan oo ay ka faa'iidaystaan iyaguna wax ka bartaan dadka kale iyaguna ay faa'iidaystaan iyaguna ay u faa'iideeyaan dadka kale marka arrinta ugu weyn waxa weeyaan dadkii ugu horreeyey taariikhiyana aana waxa weeyaan waddankan yimid waxa ay yimaadeen waktigii canada la aas-aasayey eighteen sixty sevenkii dad muslimiina ayaa waddankan joogay aas-aaskiisiina qayb bay ka ahaayeen haddana wax cusub ma aha oo diin cusub oo halkan timid ma ay ahaa waa tahay ugu dambeyntii ee canada marka laga hadlayo dalal badan oo reer galbeedku aada ayay ugu wanaagsan tahay markay timaado dhinaca faquuqa diimaha haddana weli mararka qaar dhacdooyin oo arrimahaas la xiriira ayaa ka dhaca tusaale gobolka quebec waxaa dowlad cusub la doortay waxa ay sheegeen in xijaabka ay mamnuuci doonaan marka ontario hadda waxaa qabsaday xisbigan conservative-ka oo darkford uu maaragta madax u yahay waxay haystaan aqlabiyad baarlamaan ma laga yaabaa waxyaabaha ka socda quebec in markaa halkana ay soo gaaraanoo xisbigan conservativeka laftigiisa uu ku kaco oo xijaabka iyo astaamaha ee dadka diimaha leh ee laga mamnuuco gobolkan dabcan waxyaabo fara badan welwa leh ayaa ka jira dowladda quebec hadda laga doortay waa dowlad cusub waa runtahay oo kuwan la doortayna waxa ay doonayaan durbaba inay bilaabaan midab dakoor ku salaysan dhaqanka diimaha iyo diimaha kala gedisan oo dhan waxaan doonayaa inaan dhegeystayaashaada qiimaha leh inaan u sheego inaanu aniga iyo hogaamiyahayga andrew horvat iyo dhammaan xubnaha xisbiga n d d du inaan arrintaa aan ka diidayi doono wixii midabtakoor ku salaysan wixii nacayd ku salaysan wixii diimaha kale faquuqaya wixii dadka kale faquuqaya wixii maaragta si gaara dadka wuxu yeelaya haddii gobolkan ay ku yimaadaanna waxaanu noqonaynaa dadka ugu horeeya ee ka hadla garab istaaga codkiinana noqda baarlamaankana kaga hadla maxaa yeelay ontario uma baahnaa midabtakoor uma baahnaa kala foqo uma baahnaa nacayd wax lamida kaasi waxau ahaa xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario dalka canada wuxuu waramayey waryahayaga xuseen nuur xaaji
waa hagaag markana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo waryahayaga xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka golaha muslimiinta ee dalka britain ayaa ku taliyey in haweenka muslimka ah lagu daro guddiyada maamula masaajidda dalka britain haddaba muxuu yahay go'aankan maxayse tahay baahida keentay waxaa arrintaasi faahfaahinaysa raaqiya maxamed ismaaciil oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmo ka mid ah degmooyinka magaalada london arrin maasha alla aada u fiican runtii waayo waxay ku fiican tahay muslimiinta degan britain badankooda dumarku masaajidada iyagaa waxyaabo badan ka qabta iyagaa communitiga isku keena aada iyagaa uga shaqeeya codna kuma laha go-aanna ma gaari karaan haddana masaajid weliba markay hawli la kulanto dumar buu u baahan yahay marka dumarkuna maaha dee inay diintii iyagu wax ka taliyaan oo maku odhanayo dee dumarku diinta ha hogaamiyaan laakiin waxay hogaaminayaan sidii masaajidkaasi uu u ahaan lahaa diversity ambaba isku dhex jir dadka ay la wada shaqayn lahaayeen dadka dumarkana ay iyagana halkaa kasoo bixi lahaa si dhibaataday dumarku la kulmaan ay masaajidka uu ogaado waana la shaqeeyey muslim council of britain marka waxyaabo in badan baaditaan aan ku sameynay bay ahayd marka weliba dhibaatada waxay ka timaadaa xagga eesiyaanka oo cunsuriyad xun qaarkood lagu hayo marka in ay dee kasoo qayb galaan way u baahan yihiin waana loo baahan yahay muslimiinta dalka britain ayaa soo dhoweeyey tallaabadan inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah oo u arka inay arrintani tahay mid aan dhaqankooda waafaqsanayn sida uu faahfaahinayo maxamed sheekh aadan oo ka mid a dadka u dhuundaloola arrimaha jaaliyadaha muslimka ah oo arrintan aan ka waraystay runtii way soo dhoweeyeen leanna maarata sida aan ognahayba dee dumarku markii la fiiriyo islaamka xuquuq badan buu siiyey marka xuquuqdoodan waxaa kamid a dee inay iyadu xukumi karto xagga xagga maamulka oo bangiyada iyo mu-asasaadka iyo jaaratiyada way maamulaan marka arrin dhib lama aha inay maarata dumarku ay maraakista islaamka tarsigana galaan management-iga iyo maamulkana ay galaan ilaa haddana way ku jiraanba oo qeyb kamid a way way ka tirsan yihiin marka waa un arrin lagu dhiirigelinayo macnaha dumarka in lagu dhiirigeliyo inay ka qaataan camalka caamka ah ee bulshada guud ahaan gaar ahaan bulshada muslimiinta marka ma aha arrin oo abuurtay inkastoo ay jiraan qaar kamida muslimiinta oo dumarka maaragtay caadooyin ka jira wadamadii ay ka yimaadeen oo aan diinta lug ku lahayn ku dabaqa oo dumarka mataqaanaa ka xiriira kuwaas waa gaar iyaga ra'yigooda laakiin siay u badan yihiin muslimiinta wadankan iyo organisationadoodu arrintaa way soo way soo dhaweeyeen marka haweenka miyaa loo tababarayaa si ay u maamulaan masaajida iyo meelaha lagu cibaadaysto ha waxaa loo tababarayaa siday u maamulaan masaajid kastaba wa wuxuu leeyahay organisation jarity ah oo masaajidka maamula marka sidii maamulka guud ee masaajidka gudihiisa iyo kan kale communityga serviceka loo sameynayo ay u maamulaan baa loo tababarayaa marka waa waa waa tareerin oo oo degdega oo soconaya mataqaana muddo gaaban si ay diyaar ugu noqdaan haddii mas-uuliyadda loo dhiibo inay qaban karaan haddii aan eegno masaajidda ka jira dalka britain maxay tahay siyaasadda dowladda ee u taalla masaajidda dowladdu ma maalgelisaa mise dadka ayaa iyagu lacag iska ururiya
waddankan horta masaajid badan baa ku taalla masaajidana dadkaa samaystay ee dowladdu masaajidda ma maalgeliso laakiin waxaa ka jira waddankan masaajid kasta wuxuu ku yaalaa deegaan ama xaafad xaafadaasa markaa maxay waxay maalgelisaa waxyaalaha maaragtay dhaqdhaqaaqa ama community adeega loo sameynhayo dadka deegaanka xaafad degan consulka ayaa maalgeliya marka wuxuu u maalgeliyaa community ahaan marka wuxuu bixiyaa mashaariic dhexeeda xagga dhalinyarta oo kale dumarka oo kale iyo mashaariic noocaasoo bixiya oo masaajidu maamulaan oo consulka uu ku maalgeliyo laakiin masaajidka masaajid ahaan iyo guud ahaan waxa uu ku taagan yahay waxa weeyaan mataqaana waa dadka muslimiinta taageeradooda iyo dadka kale ee mataqaanaa guud muslimiinta guud oo lo wax looga soo aruuriyo lagu dhiso laakiin siyaasadda dowladdu macnaa iyadoo masaajidka ma ma dhisto dhinaca kale raaqiya maxamed ismaaciil ayaa sheegtay in arrintani ay tahay mid waafaqsan hanaanka islaamiga ah oo aanay haweenka iyo raggu isdhexgeli doonin qaarar badan baa jiro oo iminkabaha birmingham ay wada shaqeeyaan waayo waxay u wada shaqeyn karaan committee weeye meeting meetingkaas daah baa usxiran marka qaybna dumarkaa fadhiya qaybna ragga marka ma aha inay de rag iyo dumarku isdhex fadhiistaan diinteenaba may odhanin runtii laakiin waxa weeyaan masaajidku daah uga dhex xidhan yahay daaha uga dhex xidhan dee fikradii dumarka iyo dhibaatada dumarka la kulantayna way ka hadli karaan dumarku waxa muhiimadu weeyaan wixii dhibaatooyinka iyo macqabadaha la kulma dumarka amba xagga dowladdan ambaba xagga sharciyo kale ambaba xagga faamiliyadooda amba xagga caruurtooda inay masaajidkii lagaga hadlo masaajidkii iminka waxa weeyaan britain ambaba caalamkan runtii weska ah masaajidkii wuxuu noqday meesha qudhe culimada culimaadka laga ogaan karo amba baaditaanka dhibaatooyinka kmintadu la kulmaan muslimiintu la kulanto markaa aawadeed baa sidaa la yidhi sidee loo ogaan karaa intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen barre aadan markanna ah waa codkii xaawo kiin iyo heeska ah dhoof caashaq
heestaasi ayaan kusoo xiraynaa waa anigoo haaruun macruufa iyo sahra cabdi axmed oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo
Sugar.